halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o eda oo si toosa idinkaga imaanaysa mawjadaha gaagaaban kuwa efemyada iyo caalamkao dhan ood nagala socotaan boggan internetka v o a somaly com si toosa waxaad nooga dhagaysanaysaan idaacaddeena subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o eda waa aroornimo arbaco ah oo saddex iyo labaatan ay tahay bisha oktoobar sannadka labada kun iyo afar iyo labaatanka bariga afrikana xilligan waxa ay tilmaamaysaa saacaddu lixda iyo barkii aroornimo waxaana saaka iyo caalamka idinla socodsiinaysa anigoo ah sahre cabdi axmed qodobada aan idinkugu hayna saaka iyo caalamka waxaa ka mida maamulka magaalada kismaayo oo sheegay in heer gebagaba ay marayaan dhismaha iyo dayactirka waddooyinka dhex mara magaalada kismaayo waxaa dhammaaday fayswan ama qaybtii koowaad ee siddeed kilomitir oo ka kooban toddoba waddo iyo hal outfall oo runtii biyihii laga saaray aargada badda la geeyey oo isaguna siddeed boqol iyo afartan mitir ahaa waxaa isaguna socda baakajto oo ka kooban sagaal kilomitir
waxaa sidoo kale idiin haynaa ra-iisul wasaaraha dalka kanada oo isagu ay kusii kordhaysa cadaadiska uga imaanaya xisbigiisa lagana yaabo inuu waayo xilka hogaamiyaha xisbiga liberaalka ee waddankaasi waraysi aan la yeelanay guddoomiyaha jaaliyadda soomaalida ee magaalada siyaaral ayaan idiin haynaa qodobadaas iyo warar kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeennan saaka iyo caalamka balse marka hore kusoo dhowaada warkii dunida ciidamada ciraaq ayaa dilay sida ay sheegeen sagaal ka mid ah taliyayaasha kooxda daacish oo uu ku jiro sida ay yidhaahdeen sarkaalka ugu sarreeya kooxdaasi magaalada baqhdaad ayaa talaadadii waxa ay sheegeen in halkaasi lagu dilay raggaasi iyada oo bentigankuna uu sheegay in laba askari oo maraykan ah ay ku dhaawacmeen weerarkaasi taliska howlgallada wadajirka ee ciraaq ayaa bayaan uu soo saaray waxay ku sheegeen in ciidamada la dagaalanka argagixisada ay dileen sarkaal argagixiso ah oo sida ay yidhaahdeen isagu isugu yeeray guddoomiyaha ciraaqda isis ninkaasi oo magaciisa lagu sheegay inuu yahay qaasim al masruubi abu cabdulqaadir ayaa war-saxaafadeedka lagu sheegay in duulaanka uu ka dhacay lagu bartilmaameedsaday gobolka waqooyiga buuraleyda ay hamariin islamarkaasina uu ahaa mid taageero farsamo iyo mid sirdoonba ay ka helayeen isbahaysiga la dagaalanka jihaadoonka ee uu hogaamiyo maraykanku waxaana lagu sheegay in howlgalkaasi weli uu socdo oo markaasi lasoo qabtay hub fara badan intii howlgalka uu socday afhayeen u hadlay wasaaradda gaashaandhigga maraykanka generaal bad rider ayaa waxa uu sheegay in ciidamada ciraaq ay fuliyeen weerarkaasi iskaashigana ay kala yeesheen ciidamada ciraaq ka hor inta aysan weerarka bartilmaameedka ah aysan samaynin ujeeddaduna waxay ahayd ayaa layiri madaxda isis oo ku shiraysa halkaasi dhinaca kaleetana madaxweynaha waddanka tuuniisiya kies siciid ayaa waxaa loo caleemo saaray markii labaad xilka madaxtinimo ee dalkaasi kadib markii uu buuq ka dhashay doorkii horeeto shaqada uu ka joojiyey baarlamaanka halkaasi awgeed xisbiga waxa uu xabsiga u taxaabay dadkii dhaliili jiray isagoo sidoo kaleetana waxbedel ku sameeyey dastuurka waddankaasi khudbadiisi isniintii toddobaadkan uu jeediyey ayaa baarlamaanka isagoo la hadlayay siciid waxa uu ku baaqay kacdoon dhaqameed wuxuuna ugu yeeray inuu kula dagaalami doono kacdoonkaasi dhaqameed wuxuu ugu magacdaray argagixisada dhisidda shaqala-aanta oo laga hortaga iyo sidoo kaleeto tiirarka la dagaalanka musuq maasuqa oo la hirgeliyo ujeeddada ugu weyn ayaa ah ayuu yiri in la dhiso dal uu qof walibaba si sharafa ugu noolaan karo ayuu hadalkiisa sii raaciyey siciid ayaa waxa uu ku guulaystay wax ka badan sagaashan boqolkiiba codadkii dadku ay dhiibteen balse guusha waxa uu markaasi haleelay markii tiro yar ay dadka usoo baxeen codbixiyaasha halkaasi siddeed iyo labaatan dhibic siddeed boqolkiiba ayaa lagu qiyaasay dadka usoo baxay doorashadaasi inay ka qayb galaan afar iyo tobanka musharax ee ayagu rajeynaysay xilka madaxtinimo ee wadankaasi inay qabtaan ayaa saddex keli ah ay ka qayb gasha doorashada kuwaasi oo midkood uu ku jiray hogaamiyaha xisbiga sidoo kaleetana ninka kaleeta uu ahaa inay isku dhow yihiin madaxweynaha haatan la doortay halka qofka saddexaadna uu isla asagan uun ahaa warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa dowladda hoose ee magaalada kismaayo ayaa sheegtay in ay meel gebagaba ah mareysa dhismaha wadooyin ku yaala gudaha magaalada warbixintan waxaa soo diray aadan maxamed salaad dhismaha wadooyinkan laamiga ahi ee laga hirgeliyey magaalada kismaayo ayaa waxaa si weyn u soo dhoweeyey qeybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada kismaayo iyadoona mas-uuliyiinta maamulka ay faahfaahin ka bixiyeen halka uu marayo dhismaha wadooyinka wejiga labaad iyadoona heer gebagaba ay marayaan dhismaha wadooyin soddon iyo laba kilomitir ahi oo laga dhisayo guud ahaan xaafadaha kala duwan wadooyinka mara ee magaalada kismaayo waa kuwan qaar ka mid a darawallada gaadiidka oo v o a la hadlay kuwa oo faahfaahin ka bixiyey siday u arkaan dhismaha wadooyinkan cusub ee laamiga ahi oo horay magaalada kismaayo aan u lahayn
waxaan ugu mahadinaynaa qaabka mataqaana sistamkan cusub ay sameeyeen ee ranaboodyada ah shacabkan waxaan kula talinayaa inay dad caabud noqon oo alla caabud noqdaan maadaama maamulkii uu noo go'aamay in ranaboodka si daaragtiya oo koragtiya loo isticmaalo askari ama ha jooga ha maqnaado in ay sidii mataqaanaa maamulku u shanciyeeyey ay ugu dhaqmaan kismaayo waxaan u taagnayn oole hal laami oo weliba jajaban oo dhex mara aan wax calaamad iyo wax nidaam dawladeeda uusan ka muuqanin maantana shakhsi kasta oo reer jubbalandhi uu ogaya halka ay maraysa iyo sidaaci tahay waa arrin aan ku faraxsannahay oon aad u soo dhowaynayno horumarkan iskamana imaanina horumarkani nidaam iyo wuxuu ku yimaadday iyo dadaal laga dadaalay ayuu ku yimaadday maamulka waan ku bogaadinaynaa waxaan ugu bogaadinaynaa maanta nidaamka jira inuu hirgeliyey magaaladii kismaayo ahaydoo wada laami noqotay oo dhalo laga dhigay waxaa kale oo jira kismaayo maanta heerka ay maraysa intay ahayn jirtay iyo inta ay tahay waa afar jibbaar baan dhihi karnaa ama shan jibbaar
guddoomiyaha degmada kismaayo cumar cabdulaahi maxamed faraweyne oo v o a ay ku booqatay xafiiskiisa ayaa faahfaahin ka bixiyey halka uu marayo dhismaha waddooyinka soddon iyo labada kilomitir iyadoona qaar ka mid a hore loo soo dhisay halka qaybta labaadna ay hadda marayso heer gebagabaa magaalada kismaayo oo ah magaala madaxdii gobolka jubbada hoose ahna magaaladii madaxda kumeel gaarka ee jubbaland waxaa ka socda mashruuc ballaaran oo la yidhaahda nagaad mashruucaas waddooyinka shaqeeya waxaa dhammaaday fays one ama qaybtii koowaad siddeed kilomitir oo ka kooban toddoba waddo iyo hal outfall oo runtii biyihii laga saaray aargaba badda la geeyey oo isaguna sideed boqol iyo afartan mitir ahaa waa lagu guulaystay kambani waxaa la sameeyey dhisay layado c o c c oo jinays ah haddana waddooyinka la isticmaalo oo runtii dadku au mahadiyeen waana wax badan wax ka bedelay sida hadda aargo iyo biyosaarkii wax ka bedelay dhinaca kale waxaa isaguna socda baakajto oo ka kooban sagaal kilomitir iyo laba boqol oo ay dhammaan waxyaabihii u dhammaystiraa laamiga sida seed wolkii dadku marayey iyo drinajki waxaasoo dhan isaguna ka kooban shan waddo waxaan u kala saarnay laba qaybood iyo b e waa gebagabo oo hadda laamigiibaa waddadii u dambaysay oo soomaali star ka baxaysay ilaa meesha ciidanka saldhigga booliska v af madow waaba dhammaaday waddadii rooceydna waa dhammaatay iyo roor eleven oo la yidhaahdo dadku su yaqaano ibraahim indo ama gorol labadii kale oo waddana waddadii fiyaad mari jirtay iyo waddada roorwan la yidhaahdo oo caymis ka bilaabata oo isku lifta ka dhammaato afar kilomitr laba boqol ah iyaguna shaqoodi baa socota
guddoomiyaha degmada kismaayo cumar cabdulaahi maxamed faraweyne ayaa sidoo kale ka hadlay dhismaha waddooyin kale oo cusub oo la qorsheynayo in dhowaan laga bilaabo dhismahooda magaalada kismaayo gaar ahaana xaafadda kiboora oo ka mid ah xaafadaha magaalada kismaayo waxaa kaloo jira oo socda oo aan xayeysiinay oo xayeysinkii soo dhammaaday oo kala saaridii ilaa adigu shan cashoo soo socota aan ku dhammayn doono kabarigii qaadanayay backage tree oo ka kooban shan wad shan kilomitir iyo boqol mitir oo ah saddex waddo waddada roortan la yidhaahdo oo loo yaqaan kaboora iyo wadada two b two a la yidhaahdo two b la yidhaahdo oo madjaamka dadku yaqaano ama canali marta iyo wadada godka dhuxusha fiya afmadow saddexdaasna waxaan rajeynaynaa lix iyo labaatanka bisha inaanu bixinno xayeysiintoodii hadda allaydno oo kabari u guulaysan lahaa hadda waxaa lagu jiraa si loo kala saari lahaa waxaa weheliya baakishriiga la socda laba outfall oo magaalada biyaha laga saarayo dhismaha waddooyinkan laamiga ahi ayaa waxaa maalgelinaya bangiga horumarinta adduunka iyadoona maamulka jubbaland ay ka caawinayaan in waddooyin muhiim ahi laga dhiso magaalada kismaayo waxaana waddooyinkan hadda ay marayaan heer gebagaba ahi kuwa oo intooda badan lasoo gebagabeeyey iyadoona laga dhigay laami inta badan xaafadaha magaalada kismaayo aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo
xildhibaanada qaar ka mid ah ee kuwa xisbiga talada haya ee dalka kanada ee liberaalka ayaa lagu soo waramayaa inay qorsheynayaan in hogaamiyahooda ahna ra-iisul wasaaraha dalkaasi justin trudeau ay ku qanciyaan in uu ka dego xilka hogaanka xisbiga ka hor doorashada sanadka dambe xildhibaanada ayaa kulan albaabada ay u xiran yihiin maanta la yeelanayo ra-iisul wasaaraha halkaasi warkan waxaa soo diray wariyahayaga dalka kanada xuseen nuur xaaji ma jirto xog rasmi ah oo la shaaciyey oo ku saabsan xilka qaadista hogaamiyaha xisbiga liberaalka ah justin trudeau balse waxaa jira warar isa soo taraya oo sheegaya in ilaa soddon xildhibaan oo ka tirsan xisbigu ay saxiixeen warqad ku saabsan in ra-iisul wasaaruhu ay ku qanciyaan inuu iska casilo hogaanka xisbiga taasoo maanta oo arbaaca ah loo gudbin doono ra-iisul wasaaraha xildhibaanka laga soo doorto jarletown oo keliya ayaa ilaa iyo hadda si furan u sheegay inuu saxiixay warqadda lagu dalbanayo in xilka hogaanka uu banneeyo justin trudeau cadaadiska ayaa yimid kadib markii ra'yi ururinta doorashada soo socota ee sanadka dambe iyo cidda noqonaysa ra-iisul wasaaraha dalkan ay xisbiga mucaaradka rasmiga ah ee konservatifka ku saramareen ku dhowaad labaatan boqolkiiba taasoo ay ugu sii dartay culayska saaran ra-iisul wasaaraha kadib markii afar ka mida golihiisa wasiirada ahna xildhibaano ka tirsan xisbigiisa liberaalka ay ku dhawaaqeen inaysan mar kale isa soo sharaxi doonin dan vandal wasiirka dowladda u qaabilsan arrimaha waqooyiga kana mid ah afarta xildhibaan ee ku dhawaaqday inay ka fadhiisanayaan siyaasadda oo laga soo doorto magaalada winnenberg ee gobolka manitoba ayaa qirsan culayska ay arrinkaasi u keentay ra-iisul wasaaraha isagoo warbaahinta u sheegay inuu boqolkiiba boqol taageersan yahay ra-iisul wasaare justin trudeau islamarkaana uu qirsan yahay inay wajahayaan xilli adag ra-iisul wasaare justin trudeau ayaa lagu wadaa inuu sameeyo isku shaandhayn golihiisa wasiirada ah si uu meesha uga saaro afarta wasiir oo uu u helo afar qof oo kale oo u tartami doona xildhibaannimada xaafadaha laga soo doorto afartaasi dalkan kanada lama doorto ra-iisul wasaaraha balse hogaamiyaha xisbiga hela kuraasta ugu badan ee baarlamanka ayaa noqda ra-iisul wasaaraha dalka ee afarta sane waana taas tan trudeau ku qasbaysa inuu helo xildhibaano taageero ku leh deegaan doorashadooda ra-iisul wasaare justin trudeau wuxuu talaadadii tilmaamay inuu hubo in hogaamintiisa xisbigu aysan khatar ku jirin ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalkan kanada christian freeland oo ah xildhibaan ka tirsan xisbiga talada haya ee liberaalka ayaa shir jaraa'id ku sheegtay in ay kalsooni buuxda ku qabto in aqlabiyadda xubnaha xisbiga ay taageersan yihiin ra-iisul wasaaraha dadka ka faallooda siyaasadda kanada ayaa qaba in xildhibaanadu aysan awood xilka uga qaadi karin hogaamiyaha xisbiga waa kan yaasiin abiikar oo ah suxufi muddo degan dalkan islamarkaana ka faallooda arrimaha kanada
xuseen ma jirto kolley awood u ogolaanaysa xildhibaanada inay hogaanka xisbiga ka qaadan ra-iisul wasaaraha balse waxay ku qancin karaan inuu xilka iska casilo haddii xubnaha doonaya inuu iscasilo ay yihiin aqlabiyadda wuxuu ku qasbanaan doonaa inuu iscasilo haddii kalena waxaa meesha ka bixi doonta wadashaqaynta hadda ka dhexaysa xisbiga dhexdiisa waxay u muuqataa in maanta marka xildhibaanada warqadda saxeexay iyo ra-iisul wasaaraha ay wada fadhiistaan in si is-afgarad ah ay ku dhammaan doonto xiisada ka taagan xisbiga liberaalka dhexdiisa tan kale xuseen culeyska ugu badan ee haysta xisbiga liberaalka iyo hogaanka justin trudo ayaa ah in ay aad ugu liitaan dhinaca booliska ama ra'yi ururinta dadweynaha ee dowladda la filayo inay la wareegto ee dalka axmed xuseen oo ah wasiirka horumarinta caalamiga ah ee dalkan kanada iyo ivan beker oo labaduba ka tirsan xildhibaanada xisbiga liberaalka ah lagana soo doorto xaafadaha ay soomaalida ku badan yihiin ee york south weston iyo etobicog oo aan xafiisyadooda la xiriiray si aan arrimahan wax ugu weydiiyo ayaysan ii suuragelin inaa helo si kastaba xisbiga mucaaradka rasmiga ah ee midigta ee konservatifka ayaa fursad u arka culayska ka dhex jira xisbiga liberaalka waxayna isku diyaarinayaan sidii doorasho adag ay u dhici lahayd bisha oktoobar ee sanadka dambe waxaase xusid mudan in doorasho wakhtigeeda laga soo horumariyey ay dhici karto xilli walba maadaama dowladda liberaalka aysan haysan aqlabiyad ama xubno ku filan iyagoo hadda ku tiirsan xisbiga n d p ee uu hogaaminayo jagmeedsiin xuseen nuur xaaji v o a toronto
magaalada siyaaral ee gobolka washington ee dalkan maraykanka oo ah magaalo ay ku wareegsan yihiin biyo buuro iyo dhul keymo ah oo cagaaran ayaa waxaa ku nool soomaali badan oo halkaasi ku haysta shaqooyin kala gedisan haddaba wariyaha v o eda ibraahim xasan daandurey oo dhowaantan safar gaaban ku tega halkaasi ayaa waxa uu waraysi la yeeshay guddoomiyaha jaaliyadda soomaalida ee magaalada siyaaral sahra bashiir faarax oo ku magac dheer sahrabana wuxuuna ugu horreyntii weydiiyey goortii ay aas-aastay jaaliyadda
jaaliyadeenna waxaan la aasaasay kun sagaal boqol iyo sagaashan iyo shantii anagoo gruub ah ayaa isku nimid markaa aragnay in qaxootigii oo soomaali ka yimid markaas nineteen nintygii aan aragnay inaan meel oo u baahan aan iskugu nimaano gruub aan iskugu nimid alxamdulilah meeshaas waxaan dhahnay inaan xafiis ka samaysano oo dadka kusoo dhaweyno alxamdulilah ilaa haddana way socotaa maasha allah soomaalida ee zahro degan siyaalo washington tiradooda maxaa lagu qiyaasaa wallahi markii hore anaga waxaynoo ahayd qiyaasteen waxay ahayd ilaa afartan kun laakiin last tobankii ugu dambeeyo sensuska markaan sameyno oon ku darnay in aliis markii la sameynayo sensuska in la ogaado la yiraaho wadanka dad kastao meesha ka yimaadeen ayaa waxaan ku darnay meel la yiraha soomaaliya naftirka adar haddaa ku qorta soomaaliya markaasaa waxay hadda waxaa xisaabta inoo noqoto wanaag waxaan malaynayaa konton kun meelahaas waa maraynaa maasha allah soomaali alxamdulilah washington state degan maxay qabtaan marka shaqooyinka soomaalida hadda wadankan ugu fiican because maadaama an evergreen state ay tahay waxaa jiro dad badan oo anaga soomaalideena hataa aan aan geysanay xafiisa sare oo noo shaqeeyo maadaama statekan uu ahaa stateka ugu dhaqaalaha fiican ugu degnaanta fiican saas darteed soomaali badan waxay leeyihiin businessyada waa ka sameynay waxaan leenahay oo kale meelo badan oo hadda soomaalideena ay ka wada shaqeeyaan marka alxamdulilah statekan waa stateka soomaalida aadan iskugu duubannahay no matter what always waxayna inoo support garayno ma jirtaa soomaali cusub oo la keeno ha actually way jirtaa soomaali badan oo hadda qaar ayagana yimaadeen oo imagaranka ay dhahaan qaar cusub oo lake oo qaxooti ahaan loo keeno maxaa u qabataan dadkaa sidaas oo kale oo cusub oo yimaadeen annaga hadda soomaali community horta waxaan leenahay toddoba qeyb ama toddoba department waxa la yidhaaho departmentiga oo housingka dadka markii la keeno la dib u dejin loogu sameeyo qeyb oo waxaa jirta department oo immigrationka markii sharciyadii adduunka u keenayno qeyb waxaa jirto caafimaadka qeyb waxaa jirta oo ah educationka markii loo baahan yahay in oo loo sameeyo qeyb sharciyada legalka markii qofka uu dembiyada galoo kale marka qeybo badan oo saas oo kale ayaa jirto dadkeena soomaalida wax allaal marka waxay u baahan yihiin departmentkaas noo shaqeeya oo kula shaqeyno marka alxamdulilah meel kasta waa ka kabar garaynaa dhinaca waxbarashada ka hadal alxamdulilah si hadda maanta waa aragtay ninkii cal rooblo ila socdaa wasiirka waxbarashada u shaqeyn jiray waxbarashada aada soomaali bale badan ayaa ka shaqeeyaan marka second generationkan dhan hadda waxaa noqona soomaali badan inay meelaha nooga qabsan doonto waxbarashadana aada waxaan noqonaya malanaa sanadkii hore qaybtii labaad inaan ka galno waxbarashada washington state soomaalida marka aada iyo aada ugu faraxsana soomaalideenna maasha allah dadaalan ku jirnaa waa naqaana soomaaliyan nahay anaga dhexdeena iyo isfahan la-aanta wax marmarka qaarkood ka jirta laakiin wax markaan ay noqoto inaan wax sameyno maasha allah number one aan nahay
kaasi waxa uu ahaa ibraahim xasan daandure oo dhowaantan safar shaqa ah ku tegay safar ku tegay anaraahda gobolka washington magaalada siyaaral waxa uuna la kulmay sahra bashiir faarax oo ku magac dheer sahra baana oo iyadu aas-aastay lehna jaaliyadda soomaalida ee halkaasi oo muddo aad u dheer ka shaqaynaysay waxaana u warramaysay ibraahim xasan daandure washington ayaadan naga dhegaysanaysaan
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
weli waxaad nagala socotaan idaacaddeenna aroornimo dhibanayaasha rabshadaha hubaysan iyo sidoo kaleeto milkiilayaasha qoryaha maraykanka ayaa muujinaya aragtiyo kala gedisan oo ku saabsan madaxweynaha soo socda iyo sidoo kaleeto waxa uu ka qaban doono xakameynta rabshadaha hubka ee maraykanka warbixintan oo diyaarisay veronica baldres igleges waxaa soo jeedinaya maxamed cabdi xasan sandheere
frank simorelli waa aabbaha camden wiilkaasi oo si qaynuunka waafaqsan bunduq u u iibsaday isagoo ku sugan magaalada milwaki ee gobolka wisconsin camden ayaa qorigii u iibsaday isku dilay bishii disembar sanadkii kadibna dhaawacii u dhintay shan bilood kadib intaasi kadib ayaa camden aabihii uu noqday dadka u qareema in baadhis buuxda lagu sameeyo dadka qoryaha iibsanaya xajmiga waraaqaha diiwaanka caafimaadkiisa ee cisbitaalka yaallaa waa ilaa iyo lix inji markii uu qoriga iibsanayay cidna ma eegin diiwaankiisa caafimaadku waxa uu sheegay in tobankii sane ee u dambeeyey uu ku hanjabi jiray inuu isdilaya ayuu yidhi tirada dadka qoryaha nafta iskaga gooya ayaa meeshii ugu sarraysay gaadhay sanadkii tiradhan oo qof ayaa bunduq naftooda ku qaaday sida ay muujinaysa xarunta ka hortagga iyo xakamaynta cudurrada ee maraykanka camden aabihii simiroli oo rajeynaya in halbeegyada hubka badqabka la adkeeya ayaa sheegay in bisha nofembar uu u codayn doono xisbiga dimuqraadiga kaasi oo loliyihiisa mudnaanta koowaad arrintan siinaya ediseles oo tababar dhinaca hubrididda ah islamarkaana codkiisa dhiiban doona ayaa fahamsan baahida sharciya loo sameeyo hubka hase yeeshee ma taageersana in qaynuuno adadag lasoo rogo dembiilayaasha iyo xitaa argagixisadu danka ma laha dembiyada iyo sharciyada loo sameeyo hubka sharciyadaasi waxay keenayaan oo keliya inay xadidaan xaqa aanu u leenahay inaannu hub haysanno si aan nafteenna iyo ta qoysaskeenna ugu ilaalina ayuu yidhi nik metesweski oo ka tirsan hay-ad ka soo horjeeda rabshadaha hubka ka dhasha laguna magacaabo wisconsin antiviolence effort ayaa sheegay in sharciyada hubka oo la adkeeyaa ay nolol badbaadinayaan waxaan si weyn uga shaqaynaynaa sidii loo heli lahaa sharciyo xoog badan oo xadida hubka waana hanaan hubka lagaga qaadayo dadka naftooda ama dadka kala khatarta kuwa ayuu yidhi tartamaha dimuqraadiga kamal haris oo iyaduba qori haysata ayaa ballan qaaday inay meel marin doonto waxa loogu yeedho sharciyo digniin muujinaya waa haddii ay xilka madaxtinimo ku guulaysato waxaan taageersanahay qodobka labaad ee dastuurka waxaan rumaysanahay inaan u baahannahay inaan dib u dhaqangelinno mamnuucidda hubka waxgumaada qofkana la mariyo baadhis dalka oo dhan ah iyo sharciyo amraya in hubka meel badqabla lagu hayo ayay tiri donald trump oo isagu doonayay in dib mar kale loogu soo doorto ayaa wacad ku maray inuu khafiifin doono xayiraadda lagu hayo hubka waxaana uu su'aal geliyey meesha ay kamala haris hubka ka taagan tahay weligeed waxay odhan jirtay hubka waan ururinaynaa hadda waxayna leedahay maya hubku wuu fiican yahay sidaas arrintu uma shaqayso dadow hubka ayay idinka ururinaysaa ayuu yidhi si ka duwan hadallada trump haris waxay sheegtaa inay doonayso in si caqligala hubka loo yeesho islamarkaana ayna doonaynin in qof walba hubka laga qaado macreb hols oo leh goob hubridista lagu barto oo dhinaca doorashadana dhexdhexaada ayaa arkay in isbaadhista guud ee lagu samaynayo dadka hubka haysta ee haris soo jeedisay uu yahay ka isaga u cuntamaya hase yeeshee waxa uu arkaa in mamnuucidda hubka sida a r aanu yaraynaynin gacanka hadalka hubka la xidhiidha waad heli kartaa hub soddon saddex iyo soddon ama konton mar darandoori u dhacaya marka laga hadlayo awooddiisa waxaa jira kala doorashooyin kale oo badan oo aan ahayn a r ayuu yidhi rebhols oo doorashadan trump u codayn doona ayaa rumaysan in dhaqangelinta sharciyada hubka ee hadda jira ay yihiin kuwa ugu wanaagsan ee dhimashada ka hortegi kara laakiin marka dalka oo dhan la eego tobankii qof ee qaangaadhaba lix qof ayaa qaba inay aad u fududahay in si sharciya hub loo helo waa sida laga soo xigtay baadhis ay sanadkii hore sameeyeen xarumaha cilmi baadhista ee pew and gallup
warbixintii wariyaha v o eda veronica baldres ay soo dirtay ayaa waxaa soo jeedinaya maxamed cabdi xasan sandheere halkaasi aad naga dhegeysaneyseen waa washington markana dhinacii heesaha dabacsan
dhabarta adhaxda iyo unugyada dhiige jirka laxaadka intiisa kale adamaadii celinaya jacaylkii waaya arag astaantii lagu xusay jacaylkii waaya arag astaantii lagu xusay ubucda beerkii wadnaha adaa masalaha dhigto keliga kugu aamini codkale looma ogolaan codkale looma ogolaan codkale looma ogolaan codkale looma ogolaan jacaylkii waaya arag astaantii lagu xusay jacaylkii waaya arag astaantii lagu xusay ubucda beerkii wadnaha adaa masalaha dhigto keliga kugu aamini codkale looma ogolaan codkale looma ogolaan codkale looma ogolaan codkale looma ogolaan afkaadi dhigta ila martee samirka ila qaybsata afkaadi dhigta ila martee samirka ila qaybsata ammaanada dhowrtaaye balanta ila oofiisaay ammaanada dhowrtaaye balanta ila oofiisaay abaalkaadiga mudnayd weligay ma iloogayo qalbigaad ku abuurantee ugu duunay ugu cadaanibka ku jeclahay ugu duunay ugu cadaanibka ku jeclahay afkaadii dhibta ila martee samirka ila qaybsataay afkaadii dhibta ila martee samirka ila qaybsataay ammaanada dhowrtaaye balanta ila oofiisaay ammaanada dhowrtaaye balanta ila oofiisaay abaalkaadiga mudnayd weligay ma iloobayo qalbigaad ku abuurantee ugu ruunay ugu cadaanibka ku jeclahay ugu ruunay ugu cadaanibka ku jeclahay
codkaasi maxamed xasan xuseen lafoole ayaan kusoo gebagabeynaynaa guud ahaan idaacaddii aroornimo waa sahre cabdi axmed oo idinla inteennu mar kale hawada ku kulmi doona dhegaystayaal isma dhaafna ee sidaas iyo nabadgelyo
aroortii birokoday iyo gudgoonkii gufaaxaday xareedii ioontirtiyo raxmadan ku ildoogsadaa ijaabada baxay ilayskii nuur jaalaxshay ijaabadan ka aflaxay ilayskii nuur jaalaxshay xubnaha jidhka ururiyo ruuxaad ku aroortayo